halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha juun waa koob iyo toban sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a waxaana idaacadda subaxnimada idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mida dadka danyarta ah ee ku nool magaalada boosaaso oo afur lacag la'aan ah la siiyey
afur fiican bayna siiyeen ajarkeeda allaha siiyo annana waannu ku liibaannay hay-adda khaliifadda oo ku socotaa samafalka bisha rabadaan iyo aad bay mahadsan yihiin dadka noogu yimid noola soo dhoweeya iyadoo aan u baahannay sidaas oo kale in nalagu socodsiiyo rabadaan kasta nalala xidhiidh nalagu sameeyo
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin aanu ku eegayno soomaalida ku nool waddamada qurbaha iyo waxyaabaha ay ka fishaan mas-uuliyiinta soomaalida ah ee xilalka ka qabta dalalka ay joogaan
waad arkaysaa dad magacuba deeqay oo ku oranaya hinw ninkaasaa maxay hata halkaa noo jooga oo annagana magac ayaga ku socda laakiin ilaa hadda waxba kama sheegi karo waa nagu cusub tahay madaxweynayaasha maraykanka iyo kuuriyada waqooyi oo tegay dalka singabuur oo berri shir taariikh ah waa saaka uu shir taariikh ah uga furmayo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa idaacaddeeda saaka iyo caalamka marka horese ku soo dhowaada warkii dunida hogaamiyeyaasha waddamada masar iyo etoobiya ayaa sheegay inay horumar ka gaadheen heshiiska ku saabsan wadaagga biyaha niilka labada dal ayaa muddo bila ah waxa ay isku dayeen inay xal u helaan khilaafkooda ku aadan biyo xidheenka niil oo ay adisababaha ka dhisay xukuumadda adisababa ka dhisayso webiga niil taasi oo qaahirinaha ay ka cabsi qabto in ay khatar ku galaan sahaydeeda ay biyahaasi ka helaan biyo xidheenka etoobiya ayaa ku kacaya lacag gaadhaysa afar bilyan oo dollar waxaanu noqonayaa biyo xidheenkii abid ugu weynaa ee qaaradda afrika laga dhiso marka la dhammaystiro ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa u xaqiijiyey dowladda masar axaddii shalay in biyo xidheenkaasi aanu noqon doonin qeybta biyaha ee masar ay ku leedahay webigaasi niil oo aanu saameyn doonin saddexda dal ee aadka ugu tiirsan biyaha webiga niil oo kale ah masar suudaan iyo etoobiya ayaa maalmihii ugu dambeeyeyba arrintaasi ka wada hadlayay sidaa sida waxa uu dhigayo heshiis muddo dheer soo jiray oo masar ay ka helaysay qeyb ka mida biyaha webiga niil iyo wadamada deriska ah si ay u arkayaan mid ka badan intii ay xaqa u lahayd aqalka cad ayaa weeraray ra-iisul wasaaraha dalka canada justin taradow iyaga oo sheegay inuu dhabarka ka weeraray isagoo hoos u dhigay madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii uu trump ka soo tegay shirka wadamada g n ee ganacsiga xilli hore si uu uga qayb galo shirka singabuur la taliyaha aqalka cad ee dhanka ganacsiga peter navaro ayaa u sheegay telefishinka fox news inay jirto meel gaara oo naarta ay ka leeyihiin hogaamiye kasta oo caalamka ka tirsan oo faraha la gala siyaasad daacadnimo la-aan ah oo ku wajahan madaxweyne donald trump sida uu hadalka u dhigay waxaa kale oo uu sheegay inuu isku dayay inuu dhabarka jebiyo markii uu madaxweynuhu kasii baxayay shirka taasoo buu yidhi daacadnimo la-aan ah gaar ahaana shirkii jaraa-id ee ra-iisul wasaare taradow uu qabtay trump ayaa kasoo tegay shirka wadamada g ee qubeek aroortii hore ee sabtida si uu ugu safro singabuur oo uu kula kulmayo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kadib markiiuu trump kasoo tegay kulankaasi ayuu taradow waxa uu ku tilmaamay khidmadda cusub ee lacageed ee maraykanka uu ku soo rogay biraha iyo aluminiyamta mid aflagaada ah halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa xalay gaaray dalka singabuur halkaasoo la qorsheynaya in shir tooso uu uga furmo berri oo talaado ah kulanka labada hogaamiye wuxuu noqonayaa mid taariikhi ah iyadoo madaxweyne trumpna uu ku tilmaamay hal irbad oo lagu mudayo nabadgelyada adduunka ilaa iyo hadda warbaahinta looma soo gudbin qodobada rasmiga ee lagaga hadli doono shirkaasi haddaba sahre cidlo nuur ayaa kulankaasi la filaya inuu berri labaiyo tobanka juun ka furmo dalka singabuur iyo aragtida laga bixinaya waxay ka wareysatay qoraaga faarax maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia horta runtii dad baa waxay u malaynayaan in labada madaxweyne ee donald trump iyo iyo kim jong un ay iyagu negotiation macnihii wadahadal ay ka gelayaan waxyaalaha ay isku hayaan ay rabaan inay isaga tana tanaasulaan laakiin waxa weeye nimankan maraykanka iyo labada dhinacba gaar ahaan maraykanka waxay leeyihiin niman waxaas ku ah khabiir oo wadahadalka dhabta iyo gorgortanka gelaya hadda ilaa iyo intii dib loo furay wadahadalka waa tii madaxweynuhu maraykanku hadda ka hor ka noqday oo yihi tegiba mayno laakiin markii intii dib loo furay xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo laba goor ayuu la kulmay oo xaggaa tegey rag badan oo isla wasaaraddaa u shaqeeya ayaa tegey marka waxay usii gogol xaadhayeen heshiiska kan iyo waxyaalaha laga wada hadlayo iyo in ninka horta marka hore laga soo dhalaaliyo madaxweynaha north korea in waxyaalahan uu sheegayo ee wadahadalkaa iyo nuclearka uu leeyahy uu ka tanaasulaya inay ka dhab yihiin intaan madaxweynaha maraykanku la kulmin intaasuu sii bislayntii hore ahayd dhinacooda laftooda qaar baa la soo casumo waa kuwii niman madaxda ka socday new york maamulka iyo ay kula kulmeen maraykanku laakiin runtii wadahadalku hadda marka la isugu tago meesha singapore waxa weeye madaxweynaha maraykanka iyo kan north korea wa waxay adduunka tusinayaan inay ka wada hadlayaan inay arrimahan ay isku hayaan ay xal u raadinayaan oo ka wada hadlayaan laakiin labadoodu toos intay u wada hadlaan miiskaa kuma gaadhayaan go-aan waan gartay trump wuxuu kulankan ku tilmaamay irbad lagu mudayo oo dawo ah oo lagu mudayo nabadgelyada adduunka hadalkaa maxaa lagu macnayn karaa faarax donald trump wuxuu rabaa inuu muujiyo isagu inuu yahay ninaan ka baqayn oo raggii hore madaxdii hore ay ka baqi jireen oo intuu hor fadhiisto dee laba nin oo raga uula hadlayo o odhanayo waxyaalaha ugu waaweyn oo laga hadlayo a nuclearka uu leeya waa inaad nuclearka baadiisaa laakiin run ahaantii arrintu saa u dhici mayso way wada hadlayaan way isasawirayaan laba nin oo heshiiyey oo kale u muuqanayaan kadibna waxa weeyaan labadii dhinac raggii waxaan ku xeeladda iyo xirfadda ulahaa ayaa kadib gelaya tanay uleeyahay waa irbad lagu mudayo iyo adduunyadana adduunyada maraykanka iyo iyo kuuriya hadaladan ka dhexeeya iyo madaxweynaha reer galbeedka gaar ahaan wadamadan g seven-ka la yidhaahdo ama wadamada sideedday ahaan jireen marka hore dee ruushka sanadkan lama ay lama casumin shirki lagu qabanayo ottawa laakiin waxa weeye ninka kanu isagu sidau dadka u tusayay waxa xaqiiqada ah way kala duwan yihiin waan gartay dhowaan kuuriyada waqooyi iyo kuuriyada koonfureed labadooda madaxweyne waxay ku kulmeen meesha xuduudka ah baryahan u dambeeyey galaan galbaa labada dhinac u socday arrimaha ma waxaa lagu macnayn karaa kuuriyada waqooyi inay kasoo dabacday go-aanadeedii hore ee xag jirka ahaa ee dunidao dhan go-doonka ka ahayd mise waa arrima isku wada xidhiidhsan oo kulanka maraykanka iyo isku soo dhowaanshaha kuuriyada kale ee kuuriyada koonfureed iyo arrimahan nucliyerkii ay inta badan tijaabin jireen sida istaba jooga oo baryahan dambe aad mooda inay cagta u dhigeen wa horta waa su-aal wanaagsan sahraay horta meesha tan laba qolo dhowr qoloo kalea ku jirta oo hadda dee waxaa lainoo sheegaya waa waa maraykanka iyo north korea waxa weeye labada kuuriya dhibaato weyn baa dhex taala sideed iyo labaatan kun oo ciidamada maraykanka ayaan manaya qiyaastii ayaa xuduudka la yidhaahdo d m c ga ama meesha tan xuduudka nabadgelyada ay yidhaahdaan aan labadooda isaga gudbi karin jooga labada dhinacba waxa weeye weliba madaxweynahan hadda south korea moon wuxuu rabaa inuu wax ku raadiyo nabad ogowo labada kuuriya hadda ka hor waxay isla soo qaadeen inay sidii jarmalka dib isugu noqdaan oo madoobaan waxaad moodaa mararka qaarkood in maraykanku maaragtay laftiisu taas aanu rabin oo dee labadaasu hadday isugu tagaan oo ay quwad noqdaan wixii dhinaca maraykanka ka socday iyo awoodda uu ku lahaa dhinacaas wadamada asia gaar ahaanna jaban ciidamadii maraykanka ee dagaalkii labaad ee adduunka qabsaday jabanku weli way joogaan oo weli ciidamo aada u xoog badan ayaa jooga weliba xagga badda marka runtii jinihiiba iyaguna meesha ku jiro oo dantooda meesha ku jirtaa oo waa wadanka keliya ilaa hadda maaragtay baamusterka iyo xagga dhaqaalaha maaragtay uu ay north korea ka dhiman laadahay marka runtii chineska iyo iyo iyo iyo south korea labadoodaba dan weyn baa kaga xidhan wadahadallada tan tekale maraykanka isaga dantiisa ugu weyna meesha ku xidhan waxa weeye waa hubkan culus gaar ahaan nucleerka oo beryahan dambe uu ku hajami jiray ninkan la yidhaahdo kim on kim jong un inuu gaarayo maraykanka kuu sameynayo waan garta ugu dambeyn faaraxow ilaa hadda sida aynu wararka ku hayno lama soo saarin ajandaha ama qodobada rasmiga ah ee ay ka wada hadlayaan markaad eegto warbaahinta arrimahaasi ku dhowdhow iyo dadka siyaasadda maraykanka falanqeynaya oo aada isha loogu hayo iminka dalka singabore shirkaasi ka dhacaya maxaad u malaynaysaa qodob iyo laba maqabanqaabada waa runtaa waa kuwan shirka horta wada hadalka kanu mid wuxuu ahaa marna laga noqonayay marna maaragtay aan degenayn buu ahaa wadahadalkan iyo sidii waxu socdeen gaar ahaan dee madaxweynahan maraykanku intuu dib u furay laakiin runtii marka ay noqoto wadahadallada maaha maraykanka keligiis eewadamada tan wax ka dhexeeyaan hadda jabanka oo kale waxyaalaha ay codsanayaan waxaa ka mid a iyaga hubkii ay ridi jireen north korea inta badan jaban buu dul marin jireen jaban waa wadan dee jasiirado aan aada u weyneyn bay dul marin jireen inay badahooda iyo maraakiibtooda iyo dee wadankooda waxyaalaan bay ka baqayeen marka haddii wadahadallada aan lagu darin iskadaa nucleerka ee qab hubka waaweyn culisa uu ka dilridayeyna la tijaabinayay waxaa kaloo jabanka uu leeyahay nogoshi wadahadalladan waa in lagu daraa dumar haddii waktigii dagaaladii ay qabsadeen oo kuuriyaana jabanku ay isticmaali jireen dad iyaguna markii dambe kuuriyaanku oo jabaniisu ay afduubeen waxaa jira north koreado iyaguna ay ku dacwoonaya dadkan isu dhiiba china iyo especially south korea oo iyaga ka baxsada in loo celiyo haddii wax laysu celinayo marka run ahaantii wadahadalku uu ka fog yahay maraykan iyo wadan waliba wuxuu rabaa dantiisa gaarka ah iyo waxa uu tabanayo inuu meesha kusoo daro korea waxa ugu weyn north korea ay xooga saarayaan horta in laga qaado cunaqabateynta cunaqabateynta ku baahday ee muddo badan haysatay hubka nucleerka haddii ay yeelaanna inaan hubka caadiga ah ee aan nucleerka ahayn aan laga xakamayn way ku doodayaan laakiin waxyaalaha kan maraykankuna hubka nucleerka unbaa ugu daran waxaa kaloo dhan marka laga soo tago laakiin shirka kan hadda singapore la isugu tegayo umalayn maayo inay qodobo ka soo baxayaan laleeyahay hub amaba waa cunaqabateyn go-aan lagu gaarayo waayo waxa weeya waa wada hadal muddo soconaya laakiin kolley waxaa laga yaabaa
kaasi waxa uu ahaa qoraaga faarax maxamuud maxamed oo falanqeeya arrimaha maraykanka oo u warramaya sahre ciidla nuur
subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington soomaali badan oo degan waqooyiga ameerika ayaa sanadahan ugu dambeeyey ku biirayay siyaasadda iyo maamulada deegaanada ay ku nool yihiin qaarkood waxay qabteen xilal mas-uuliyadeed oo heer gobol iyo heer fadalaarba iskugu jira inta badan soomaalida waxay ka cawdaan dhibaatooyin dhowr ah iyo baahiyaha ay qabaan oo aan la xallinin maadaama ay yihiin bulsho soo galooti ah oo ka baahi duwan kuwa ay u yimaadeen waxaanay ka filaan marka mid iyaga ka mid ahay uu tartamayo xil in marka uu guulaystaba uu hoos u eegayo baahiyahooda gaarka ah haddaba mudanayaasha la doorto ma fuliyaan ballamadoodii ay qaadeen iyo waxyaabaha ay ka filanayaan soomaalidu marka ay guulaystaan falastiin axmed iimaan ayaa warbixin amuuraha ku saabsan inoo haysa inkastoo tir ahaan soomaalida looga badan yahay deegaanada ay ka tartamaan qaarkood haddana waxaa lagu tilmaamaa dad firfircoon oo ku dadaala inay wax la qaybsadaan bulshada ay u yimaadeen meelaha ay soomaalidu sida weyn u degtay ee laga soo doortana waxaa ka mid a magaalada trone ee dalka kanada iyo minnesota dalkan maraykanka musharaxiin dhowr ayaa labadaba iska soo sharaxay kuwaasoo ku guuleystay xilal heer gobol iyo heer federaal ah kuwooda ugu cadcadna waxaa ka mid a axmed xuseen oo laga soo doorta xaafadda york west ee magaalada toronto taasoo u horseeday inuu noqdo wasiirka socdaalka ee dalka kanada halka minnesotana ay kasoo baxday ilhaan cumar oo hadda u tartamaysa kursi aqalka koongareeska oo uu banaynayo keit elison oo muddo soo hayay musharaxiinta ayaa haddaba markaaysi soo sharaxayaan waxay ku guulaystaan codadka soomaalida oo aad ay ugu dhex jiraan iyagoo ka rajaynaya inuu wax ka qaban doono dhibaatooyinka bulsho ahaan haysta iyo caqabadaha ku horgudban maxamuud nuur wardheere waxa uu ahaa musharaxii ugu horreeye ee soomaali ah ee gobolka minnesota iska soo sharaxa inuu xil qabto waxaana uu ka waramayaa waxyaabaha ay bulshadu u doonayso uguna soo baxaan marka qof iyaga ka mid ahi uu isi soo sharxo waa arrin muhiim ah arrintan in maarata la falanqeeyo waxaa yaab kale waxaa wahay dadka soomaalida inaan ka duwannahay baad moodaa ummadaha kale oo dhan dad yar oo isku tirsado oo is-og oo maaragta adduunka tira ahaan xataa tiradooda aanay badnayn meelaha ay ka degaan adduunka oo isa soo raadiya baan nahay marka qof soomaaliya markuu u istaagay inuu xafiis u cararo dadka soomaalida oo degaankaa joogo waa runtaa way taageeraan waxbay ka filaan way garab istaagaan waa run wax jiro waaye marka waxaa keenayana wax kale maahan waxa waaye hadda kow magacoodii dhaqankoodii qof ayagii u eg oo meeshii ay joogeen taladeeda meeshii lagu goyn lahaa ka qaybgelayo fadhiisanayo ay arkayaan ilaa waxa ugu muhiimsan waa inaad miiska talada lagu goynayo inaad dhinac ka fadhido marka sidaasay dadka u taageeraan ugana filaan in uu qofkaas wax xaqooda ah ama wax dantooda ah uu wax uga qaban doono inkastoo ay soomaalidu badankeeda soo degeen wadamada reer galbeedka soddonkii sane ee ugu dambeeyey haddana waxay door muuqda ku leeyihiin deegaanada ay usii badan yihiin waxaana ay si weyn usoo baxaan marka qof walba oo iyaga ka mida uu tartamayo koos maxamuud dabagooye waxay degan tahay dalka kanada waxaanay ka waramaysaa waxa ay soomaalida guud ahaan gaar ahaanna iyadu ay ka rajayso musharaxiinta soomaalida ah ee u tartamaya xelalka heer deegaan gobol iyo federaal ee soomaalida ah
waxaan ka filaa marka ugu horeysa horta qof annaga annaga waa ku badannahay kanada sidaad og tahay qof horta marka hore annaga representative noo noqda oona magacaaba ama magaceena ku taagan taasi waa guusha koowaad intaan la gaarin waxtarida waxtarida waxaan ka fikirnaa qofkaas inuu annaga maxaa reetooy wax noo qabto inkastuu ummado kale nagu xiriiraan oo meeshii aysan ahayn annagoo qura haddana annaga gaar ahaan waxaan ka filnaa dhibaatooyin badan baana haystaa ama xag ganacsi ha ahaato xag xawaalad ha ahaato xag ubadka wadanka ku kore ku dhashay ha ahaato caqabadahaas inay wax ka qabtaan oo sidii ay u yidhaahdeen wadana matelaynaa ay wax noogu qabtaan ayaan ka filla nuuraddiin maxamed nuurow waxa uu degan yahay magaalada toronto wuxuuna qabaa in soomaalida dhexda u xirato hadba kii iyaga ka midka ee u tartamaya xil balse aysan inta badan marka ay musharaxiintaasi guulaystaan aysan fulinba lamadii ay qaadeen
wax badana waxay kusoo celaa inay maaragtay dadka maaragtay soo maaragtay communitiga ah inay wax u qabtaan haddii ah dhibdhibka walba oo soo dhaca marata inay garab taagnaadaan oo ay misalaan ay maaragtay oo representaraan maarata heerka maarata dawladda ay u hadlaan ay maaragtay oo oo adiga waxaan dhihi karaa inaa maaragtay ay ay dhahaan waxaan in noqonaynaa maaragtay oo maaragtay horseed ah oo meel walba oo nin hortaagan marka marka la doortana maarata waxaas badanaa laga helaynin saas way badana badana waay majori badana lamada qaadaan kama soo baxaan saas way maxamed nuur wardheere waxa uu qabaa in isfaham waa uu jiro taasoo keenaysa in bulshadu ay aaminaan in ballanadii laga qaaday uu qofka la doortay ka soo baxo balse dhabtu sidaasi ay ka duwan tahay
dhulkan qofka qolo koox yaroo gaara ma dooro degaan baa laga doortaa saa adigaba sheegtay degaankii waa qofkii markuu tago meeshii loogu talagalay haddana wuxuu la kulmaa isbahaysiyo kala dad kooxo ah wuxuu u baahan yahay isbahaysi kooxo ay sharciyada isla dejiyaan wax isla soo saaraan isla shaqeeyaan ilaa qofna keligii ma socdo marka aniga waxay ila tahay laba ciladood baa meeshaas kasoo baxdaa waxa waaye dadkii oo filaya qaarkood aan expect- qiyaastooda ay filayeen inuu ayaga keliya ama xooga saari doono oo iyo qofkii oo ka mashquulo degaankii weynaa oo dadkii doortay iyo isbahaysiga kooxdii uu maaragtaa la shaqayn lahaa kaga mashquulay koosdaba gooye ayaa aaminsan in dadka qaarkiis ay ku filan tahay oo ayba deeqdo in ay arkaan qof soomaaliya oo matalaya waxayse xustay in aysan iyadu qof ahaan arag ballamadii musharaxiinta oo fulaya
musharaxan iminka guulaystay waa kii labaad sida ogtahay musharax horaa ka horeeyey oo heer sare ka gaaray run ahaantii labadaba waad ugu imanaysaa waad waad arkaysaa dad horta bini aadan ilaahay baa deeqa marka waad arkaysaa dad le waxba nooma qaban waad arkaysaa dad magacooba deeqay oo ku odhanaya inuu wa ninkaasaa maxay hata halkaa noo jooga oo annagana magac magac ayaga ku socda laakiin ilaa hadda waxba kama sheegi karo waa nagu cusub tahay deegaanada inta badan laga soo doorta mas-uuliyiintan ayaa ah mid ay ku nool yihiin bulshooyin kale oo ka baahi duwan soomaalida iyadoo mararka qaarna loogaba badan yahay tiro ahaan nuurow ayaa qaba in musharaxiinta mararka qaar ay ka baqaan in laba yidhaahdo soomaalida ayuu u xagliyaa ama wakiil gaar ah uu yahay
marka waxaa markaanto saa sheegaysa culays baa saari maayo community badan waxay kaa rabtaa inaa maarata representation oo maarata u matashid marka taasna waa waa arrin oo maarata oo meesha ku jirta waayo marka marka waxay ka cararayan marka in la dhaha soomaalida baa maarata ujinjirtaa isku soo wada duuba dad badan ayaa u arka in tartamada iyo doorashooyinka soomaalida ee xilalka heer gobol iyo heer federaalba uu yahay mid bilow ah ayna soo socdaan kuwa ku dhashay dhulkan oo aan iman sida waalidkood kuwaasoo u tartami doona mustaqbalka dhow guulana soo hoyn doona
falastiin axmed iimaan ayaana la socotiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
xarumo kala duwan oo ku yaala magaalada boosaaso ayaa xilliga afurka cuntooyin lagu siiyaa dad badan oo ka mida danyarta ku dhaqan kaamamka barakacayaasha iyo xaafadaha magaalada boosaaso hay-adda khaliifa foundation oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta ayaa hal goob ku afurisa dad gaaraya saddex boqol oo qof uu isugu jira rag iyo dumar wariyaha v o eda faadime yaasiin jaamac ayaa booqatay goobta dadkan lagu afuriyo waxayna nooga soo dirta warbixinta
bisha barakaysan ee rabadaan ayaa danyarta ku dhaqan magaalada boosaaso qaarkood waxa ay nasiib u heleen in lagu afuriyo dhowr goobood oo ku yaala magaalada boosaaso kuwaasoo ganacsatada culimada iyo hay-adaha qaarkoodba ay isu xilqaamaan afurintooda hoteelka karaamo ee magaalada boosaaso ayaa hay-adda khaliifa binu zayid al nahyaan foundation oo laga leeyahay dalka imaaraadka carabta waxa ay ku afurisaa saddex boqol oo qof oo isugu jira rag iyo dumarba qaar ka mida danyarta oo aan kula kulmay goobta afurinta ayaa v o a uga warramay dareenkooda ayadda khaliifa oo afurka noo samaysay waa uga mahad celinay aad iyo aad baan uga mahad celin afur fiican bayna siiyeen ajarkeeda allaha siiyo annana waannu ku liibaannay waana uga mahad celinaynaa hay-adda khaliifada ku socotaa samafalka bisha rabadaan ayaa loo baahan yahay ha marka sidaa darteed waxa weeyaan aad iyo aad bay mahadsan yihiin dadkan noogu yimid noola soo dhaweeye dadka noo soo tixgeliyey noo soo dabageliyey noo soo tafgeliyey iyadoo aan u baahanay sidaas oo kale in nalagu socodsiiyo rabadaan kasta nalala xidhiidh nalagu sameeyo
hay-adda binu khaliifa binu saa'id baannu u mahad celinaynaa afar iyo tobankiiyo boqolkaan ugu mahadnaqaynaa mujtamac badan oo aad u baahan baa lagu afuriyaa meeshan ilaa saddex boqol iyo jarjar agaasimo ku-xigeenka ciidamada badda puntland ee b m b f axmed siciid qaloombi ayaa sheegay in mashruucan afurinta iyo kuwo ka horreeyaba uu horay dalka imaaraadka carabtu uga fuliyey puntland isla markaasna uu uga mahad celinayo waxaan u mahad celinaynaa hay-adda khaliifa foundation oo ifdaali halakan ugu samaysay saddex boqol runtii waan u mahad celinaynaa hay-adda khaliifa foundation mana ahana markii ugu horeysay ee hay-adaha imaaraadka ee humanitarianka ay ka fuliyaaniin projectiyo noocaan oo kale ah dalka rabadaanka ciido adxaaga barnaamijyada kale oo humanitarianka mar kasta dowladda imaaraadka waa ka fulisaa sidoo kaleeto waxaa mahad gaara mahadguud u diraynaa dowladda imaaraadka oo dowladda puntland ka taageerta dhinacyo badan wakiilka hay-adda khaliifa foundation cabdiraxiim ayaa sheegay in magaalada boosaaso ay u yimaadeen afurinta dadka danyarta ah مع أخواننا في بوساسو في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان في مدينة بوتلاند لتقديم إفطار رمضان لأخواننا الصوماليين inkastoo bisha ramadaan ay ku aaday xilli kulaylo ah oo dadku ay badi ka xagaabaxaan magaalo xeebeedda boosaaso ayaa haddana waxaa muuqata in danyarta ay u tahay bil uga fursado badan bilaha kale ee sannadka marka laga reebo afurinta waxa ay helaan qaarkood lacago ay ku gataan dharka ciidda faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
ramadaan kariim dhegaystayaal haatana qasiidadaasi aynu ku wada nasano
عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحذون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني إن المحب من صلى على النبي وآله في سر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه واحدا صلى عليه الله بالإحسان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
qasiidadaasina waxaa ugu dambaysay idaacadeedii saaka iyo caalamka intaynu mar kale kulmayno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan barwaaqaysan
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من القسان كل يصلي لعلكم عليكم بل إذا أنت رحمة المنان صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البحر